halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee kow iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband hirarka afimyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo talaada ah bisha mayna waa saddex iyo labaatan sannadka laba kun toddoba-iyo toban idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah caashe ibraahim
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan qarax ka dhacay magaalada manchester ee dalka britain oo ay ku dhinteen sagaal iyo toban ruux ugu yaraan sagaal iyo konton kalena ay ku dhaawacmeen waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dabley xalay fiidkii rasaas oo daah uga qaaday baabuur ay la socdeen ciyaartooy iyo tababarayaal ciyaartooydii markay dib nooga laabteen intii aysa afgooya gaarin ceelasha meel afkeeda oo layidhahda calamada ayaa lagu rasaaseeyey rasaseyntaasina waxaa ku dhintay macalinkii labaad ee kooxda kubadda cagta ee bariga dhexe oo ka ciyaartay heerka koowaad ee dalka waxaana halkaas sidoo kaleeto ku dhaawacmay laba ciyaartooy oo ka tirsan naadiga kubadda cagta ee elman waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan booqashada madaxweyne donald trump ee bariga dhexe
iyo sidoo kale idinkoo dhegaysan doona warbixin ku saabsan xarumaha xanaanada carruurta ee minneabolis oo samaystay urur mideeya oo difaaca danahooda
waxaad tihiin shaqo abuurayaal waxaad tihiin dadka la dhegaysto waxaad tihiin dadka aadka iyo aadka u muhiimsan oo aan u baahannahay inaan dhegaysanno aan taageerno sidii dad badan kaleete aad shaqo u siisiin sidaad u ballaaratiin bisniskiina uu u weynaado qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka ugu yaraan sagaal iyo toban ruux ayaa ku geeriyootay ku dhowaad lixdan kalena oo ay ku dhaawacmeen kadib markii uu qarax weyn ka dhacay xalay goob ay ruwaayad ka socotay oo ku taalla magaalada manchester ee dalka ingiriiska qaraxa ayaa dhacay waxyar kadib markii uu bilowday bandhig dhinaca heesaha ah oo ay qabanaysay fanaanada reer mareykan ee ariana grand booliska ingiriiska waxay sheegeen in qaraxan ay u tixgelinayaan inuu yahay mid argagixiso ra-iisul wasaaraha ingiriiska teresa may oo ka hadashay weerarka manchester ayaa ku tilmaamtay weerar argagixiso oo ba-an muuqaal laga duubay halka ay ruwaayadda ka socotay ayaa tusinaya kumanaan ruux oo orday ah iyo qaar qaylinayay qaarkoodna dhiig ayaa ka socday
sharci-dejiyaasha labada xisbi ee siyaasadeed ee dalkan maraykanka ayaa u sheegay v o e da in aysan la yaabaynin war ay warbaahinta tabiyeen oo sheegaya in la taliyihii hore ee ammaanka qaranka ee madaxweyne trump michael flin uu diidi doono in uu gacan geliyo dukumentiyada ay ka doonayaan guddiga baaraya faragelinta ruushka ah ee doorashada dalkan maraykanka ka dhacday dib u habeyntii shanaad ee dastuurka maraykanka ayaa u ogolaanaysa muwaadiniinta maraykanka in ay ka baaqsan karaan maxkamadda haddii qofka laga codsado inuu markhaati ka noqdo dacwad isaga loo haysto
subax wanaagsan dhegaystayaal warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay washington
sida warkaba aad ku maqlayseen saacado ka hor ayaa magaalada manchester ee dalka britain waxaa ka dhacay qarax ay ku dhinteen sagaal iyo toban qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen dad ku dhow lixdan qof haddaba waxaa khadka taleefonka ee magaalada london si toosa ugu jira wariyaha v o a ridwaan xaaji cabdiweli ridwaan bal wararka ugu dambeeyey ee kaa soo gaaraya qaraxan ka dhacay magaalada manchester
caasha aad baa umahadsan tahay sida aada sheegtayba qaraxan ilaa iyo hadda sagaal iyo toban qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen konton iyo sagaal qof ama ilaa lixdan qof dad lagu qiyaasayna ay ku dhaawacmeen runtii waxau ahaa qarax dadka intooda badan ama marka la eego dhinaca sirdoonku weli ay baarayaan dadka qaarkood waxay aaminsan yihiin inuu ahaa qarax ismiidaamin ah laakiin weli waa xilli hore in la ogaado faahfaahinta qaraxa marka la eego ra-iisul wasaaraha dalkan britain iyo guud ahaan madaxda dalkan waxay si weyn runtii uga tacsiyeeyeen dadkii iyo eheladii dadkii ku dhintay ama wax ku yeeloobay weerarka dhacay oo ilaa iyo hadda booliisku ay sheegeen inay u tixgelinayaan inuu ahaa weerar argagixiso laakiin baaritaankiisa maaragtay weli la wado waxaanad moodaa in inta badan dadka ku dhaawacmay ama ku dhintay weerarka ay ahaayeen dad caruura iyadoo loo arkayay ama la leeyahay xafladdu waxay ahayd mid inta badan caruurtaas ay ka qeyb galayeen laakiin weli wax faahfaahina oo dheeraad ah oo kasoo baxay weerarka ma jiro marka laga reebo in run ahaantii haddii weerarkan uu noqdo mid argagixisa uu noqon doono kii labaad ee ugu weynaa ee dalka ka dhaca marka laga soo tago labadii kun iyo shan iyo tobankii bishii julaay weeraradii ka dhacay magaalada london inkastoo ridwan sida aad sheegtay goor hore ay tahay maadaama isaq dhexe ay ahayd saacadda dalka britain haddana warbaahinta dalka britain maxay hadal hayaan in goobtaasi loo beegsaday oo sababta ka dambeysay in goobtaasi oy caruur u badnaayeen dadka joogay in la aado maxay warbaahinta ku macnaynayaan
runtii weli ma cadda dee mararka qaarkood waxaa dhici karta in uun loo arko weeraradu inay ka dhici karaan meel kasta iyo xilli kasta laakiin weerarka hadda waxa uu ka dhacay goobtan xafladda ay ka dhaceysay banaankeeda iyadoo weliba xafladdu ay soo gebagabowday sida inta badan warbaahintu ay ka hadlayaan laakiin runtii waxaad moodaa in sida aad inta badan warbaahintu ka hadlayaan aan la ogaan karin weerarkan iyo cidda ka dambeysay iyo waxa ku kalifay inay inay weerar noocan oo kale geystaan dabcan ra-iisul wasaaraha dalkan britain iyo madaxda kale ee dalkan xisbiyada kale oo maalmihii ugu dambeeyey ku jiray ololaha ku saabsan doorashooyinka dalkan ka dhici doona waxay sheegeen inay joojin doonaan waxaa jiri doona shir oo deg dega oo oo saacadaha fooda nagu soo haya dalkan britain arrimaha amniga iyo waxa dhacan looga hadli doono welise macadda run ahaantii waxa weerarkan uu u dhacay iyo cidda geysatay iyo waxa sababay in la beegsado xafladdaas ay ka qeybgelayeen in badan oo kamid ah dad da-doodu ay aada iyo aada u yar tahay inkastoo magaalada manchester ay tahay goobta qaraxa uu ka dhacay adna london baa joogtaa sidee dareenku yahay magaalada london
runtii guud ahaan dalka si weyn ayaa loo hadalhayaa waxa dhacay si weyn ayay dadku ula socdaan waa arrin runtii argagax aada iyo aada u weyn abuurtay waxaad la socotaa in muddooyinkii ugu dambeeyay weeraro noocan oo kalea ama muuqaaladooda u eg ay ka dhacayeen meelo kale oo ka baxsan dalkan britain oo ay kamid tahay dabcan dalka faransiiska oo weerarkii ka dhacay sanadkii aynu soo dhaafnay ugu ekaa sidan oo kale marka runtii haddii weerarkan uu noqdo inay uu noqdo mid la yiraahdo waxaa ka dambeeya argagixisada waxaan shaki ku jirin in loo arki karo in in maaragtay dalkan britain lafahantiisa oo hadda ku jira halis dhinaca weerarada argagixisada ah laakiin waa arrin runtii dadku ay aada iyo aada u hadalhayaan aadna uga walwalsan yihiin waxa dhacay iyo dhibaatooyinka xoogan ee ka dhashay weerarkan oo ilaa iyo hadda sagaal iyo toban qof ay ku dhinteen dad kale oo konton ka badanna laleeyahay waa ay ku dhaawacmeen laakiin weli waa xilli hore saacadaha soo socda ayaa guud ahaan dabcan wixii faahfaahina iyo dareenka guud ee dadkaba la ogaan karaa aad baad u mahadsan tahay kaasi waxau ahaa wariyaha v o a magaalada london ridwaan xaaji cabdiweli oo haatan khadka telefoonka si toosa ugu jiray dhegaystayaal weli waxaan ku jirnaa wararka la xiriira weerarka ka dhacay magaalada manchester xalay waxaa hadda qadka si toos ah ugu jira rofesor xuseen warsame oo wax ka dhigay jaamacadda calgary ee dalkaasi canada rofesor xuseen waa maqlaysay ridwaane maxaad u malaynaysaa sababaha keenay qaraxa
walaal bashiirow aada baa mahadsantiin boqolba boqol horta marka hore aan dadka ka tacsiyadeeyo sagaal iyo toban baa dhintay lixdan wax kuna u dhow konton iyo sagaalaba dhaawacmay baa la yidhi dhaxdin baa runtii meesha ka jirtaan u naxaynaa dadkeer soomaaliyeed ee halkaa ku noolna kolley iyagana naxdin baa soo jirta waxaa la leeyahay runtii dee waxaa horta qaraxu wuxuu ahaa baa laleeyahay laga sameeyey waxaa la yidhahdo hydrogen peroxide ee la yidhaahda baa laga sameeyey oo runtii dee haddii kimisar iyo waxoogaan isticmaalo waa sun weeyaan waxayna u baahan tahay hadii jareed meel qaboojiye a ku jirtay ay ku jirto marka meel ka fog kolley ma aha oo waa qof sii diyaar garoobay oo ogaa riwaayadan in meesha lagu qabanayo oo ay iskugu iman doonaan koob iyo labaatan kun bay qaadaa meesha inkastoo int- inta ku jirtaan la ogeyn oo qof sii diyaar garoobay ayuu eg yahay oo isa sii diyaariyey dee waxa ugu weyne haystamay waa inuu cabsi abuuro oo cabsi xoog la abuuro laakiin cabsidaasi dee dadkao dhan ba wada gaadhaysaa oo hadda annaga iyagan kanada ayayna soo gaadhaysaa maraykankii bay soo gaadhaysaa ingiriiskii dadkiisii kale muslimiinta iyo cid walba way gaadhaysaa waa gartay eh, brofesor xuseen waxa kula hadlaya waa nuure haddii la yidhaahdo waa weerar argagixiso maxay saameyn ah oo ay ku yeelan kartaa eh, dadka soo galootiga gaar ahaan muslimiinta
nuur eh, raalli aho marka hore bashiir baan ku malinaya na waxa weeye waxbay ku yeelan kartaa xoogla runtii oo waxaa hadda la tuumayaa ilaa siddeed boqol iyo konton ingiriista ayaa tegey ma garanaysaa een, ciraaq iyo iyo syria iyo lama sheegin inta ma garanaysa soomaaliya sida shabaab ku biirtay oo lasoo tababaray baa laleeyahay laba boqol oo kuwaa ka mid iyo hadda waxa laleeyahay waxaba ku jiraanba waddanka gudihiisa inta kalena waa la filayaa sidaas oo kale dhinacan kalena ingiriiskii ee maraykanka iyo kanadana dad baa ka tegay iyagana laftooga marka cidhiidhigu isis ku bato oo iminka cidhiidhi baa lagu hayaa waxaa la filayaa dadkaasi inay usoo qaxaan wadamadii ay ka yimaadeen markaasi taas loo baasiyo wax alla wixii dabcan een, qaxo cusub oo dhan ee qaxootiga ah waxay isku dayi doonaan inay cidhiidhi ku baabuuraan arrinta kale nuura meesha ku jirta waxa weeye walaal marka een, ay arrimahan oo kala dhacaan ee, xoog badan asgar badan lama hayo oo basaasada wax ambaadha sidaa darteed dad badan oo aan tababar fiican u lahayn basaasadiiyo wixii ayaa arrintii faraha loo geliyaa kuwaasina waxay sameeyaan khaladaad badan oo dad muslimiina masaakiina ayay ku dacatiyaan Waa inkastoo walaana cidina sheeginin marka runtii cabsi badan oo dadkii imanayey iyo kuweenii hore banaankaba ku noola marka horeba kusii noolaa ee muslimiinta ahaa runtii cabsi badan ayaa jirta waaya waa mahadsan tahay kaasina waxa uu ahaa brofesor xuseen warsame oo qadka dalka kenya si toosa ugu jiray waxaana uu igaga waramayey weerarkii xalay ka dhacay magaalada manchester wixii warare ka soo kordhana dhegaystayaal inta idaacadda ay ku jirto ayaanu idiin soo gudbin doonaa subax wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan rag hubaysan ayaa xalay fiidkii rasaas oo dawga qaaday baabuur ay la socdeen ciyaartooy iyo tababarayaal marayay inta udhexaysa degmada afgooye iyo degaanka ceelasha biyaha warbixin arrintaa ku saabsan waxaa inoo noo diyaariyey inoona soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari dhacdadani oo naxdin ku naqatay bahda isboortiga soomaaliya ayaa waxaa ku dhintay yuusuf cali xaydar oo ahaa tababare ku-xigeenkii kooxda kubadda cagta bariga dhexe oo ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee soomaaliya waxaa sidoo kale ku dhaawacmay cumar muumin cumar iyo cabdulaahi maxamed mayow oo ka mid ah ciyaartooyda kooxda kubadda cagta elman ee magaalada muqdisho baabuurka ay la socdeen tababare yuusuf iyo ciyaartooyda dhaawaca ah ayaa ka yimid deegaanka ceelasha biyaha halkaas oo ay uga qayb galeen diyaargarowga tartan dhinaca kubadda cagta ah ka hor inta aysan rasaasta ku furin kooxda dableyda ah ilaa iyo iminka ma cadda cidda ay yihiin rag hubaysan ee rasaaseeyey baabuurka ay la socdeen dhibanayaasha balse qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa v o e da u sheegay in halka shilka uu ka dhacay ay ka taliyaan ciidanka dowladda cawil cabdulaahi xalane oo ah tababare dhinaca kubadda cagta ah kana mid ah dadka u gurmaday ciyaartooyda dhaawacantay ayaa sharaxaya sida ay wax u dhaceen walaal sida wax u dhaceen waxay tahay ciyaartooydan een, waxay isku diyaarinayeen kulan isku diyaarsi ay ku jireen oo tartanka bisha ramadaan ee lagu qabanayo deegaanka ceelasha biyaha ayay isku diyaaris ugu jireen si qaybgalkooda kulamo saaxiibtinimo ayay ku ciyaarayeen deegaanka ceelasha biyaha Een, galabtii kulankii markuu u dhamaaday ay dib uga laabanayeen deegaankii ayagoo baabuur yar ay wateen oo baabuurka raaxada ah ciyaartooydii markay dibna uga laabteen intii aysa afgooya gaarin ceelasha meel afkeeda la yidhahdo calamada ayaa lagu rasaasiyey rasaasiintaasina waxaa ku dhintay een, macalinkii labaad ee kooxda kubadda cagta ee bariga dhexe oo ka ciyaarta heerka koowaad ee dalka waxaana halkaas sidoo kaleeto ku dhaawacmay laba ciyaartooy oo ka tirsan naadiga kubadda cagta ee elman tababare yuusuf cali xaydar oo ka mid ahaa macallimiinta dhinaca isboortiga lagu qadariyo ee degmada afgooye waxay ilaa yaraantoodii is-yaqaaneen saaxiibo dhowna ahaayeen cabdiweli colaad qanyare gaatamow oo hadda ah tababaraha goolhayayaasha xulka qaranka soomaaliya tababara yuusuf maxamed xaydar oo ku magac dheer yuufe gaab aadaan u aqaanay ninkaas anaga anaga waxaan ka wada ahayn naadi u dhacaya koox u cayaarto koox la dhahayo super shell ee degmada afgooya aada looga wada yaqaano ayaan usoo wada cayaarnay asaga dii koleheeno mar ahaa ilaa maaragta heer kubadda maarata inkastoo qaran uusan ka gaarin muddow la soo cayaarayay kooxda super shell aan isla soo cayaarayna ani waan ka tagay xamraan u wareegay haddana macalin markuu noqday ka waan kaalmeyn jiray wixii uu u baahdo maadaama aan ahay macalin heer qarana oo lisen haysto marka nin aada u dad jecel u ahaa nin cayaartooy soo saarana wuu ahaa nin mar walbo maaragta aan isla kaftano ahaa wax badanaan ka aqaanaa yuusuf allahu naxariiso kule nafsa daaqit almowt labada laacib ee dhaawaca ah ayaa waxaa la dhigay isbitaalka rajib tayib erdogan ee magaalada muqdisho xaaladooda ayaa goor dambe oo xalay ahayd waxaa iiga waramay cawil cabdulaahi xalane oo ka mid ah dadka tan iyo xalay isbitaalka joogay ee isha ku hayay halka uu xaal marayo wallaahi walaalow labada wiilaa dhaawacantay labadaba xaaladooda xilligan dhakhaatiirta waxwaraad kama sheegi karno ayay dhaheen waxaana dareemaynaa in xaalad serious ay ku jiraan labada ciyaartooy ee hadda dhaawacantay maadaama mid kamid ah xabadda ee uga taalo madaxa ilaa iyo isha kan kaleetana feeraha ay uga taalo labadaba dartan saalada ayay ku jiraan operation ayayna marayaan kulle wixii operationka kasoo baxo ayaan kadib idinla wadaagi doonaa balse waxaan hadda idiin sheegi karnaa xaaladooda inay xaalad sirosa ay tahay xiriirka kubadda cagta soomaaliya ayaa bayaan uu xalay soo saaray ku sheegay in uu aada uga xun yahay dhimashada iyo dhaawaca soo gaaray tababaraha iyo ciyaartoyda xiriirka ayaa sheegay in aanan ciyaartooyda loo beegsan sabab la xiriira xirfadooda kubadda cagta sidoo kalena aysan cidna dagaal kula jirin dhacdadanina ay tahay mid ku dhacday si lama filaan ah ma ahan markii ugu horreysay oo xubin ka tirsan bahda isboortiga soomaaliya la dilo bishii abril ee sanadkii labada kun laba iyo tobankii ayaa qarax ka dhacay muqdisho waxaa ku dhintay toban ruux oo ay ku jireen guddoomiyihii olombikada soomaaliya iyo madaxii xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari ayaa warbixintaasna inooga diyaariyey ciyaartooydaasi la weeraray
subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington xarumaha xanaanada caruurta ee magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka ayaa shalay samaystay urur mideeya ujeeddada ururkan ayaa ah ilaalinta danaha xarumaha iyo dhowrista sharciga lagu maamulo warbixin arrintaa ku saabsan waxaa magaalada minneabolis nooga soo diray waryaheena maxamuud mascade
adeegyada bulshada ee dowladda gobolka minnesota ee dhaqaalaha ku bixiso waxaa ka mid ah xarumaha lagu xanaaneeyo caruurta soomaaliduna waxa ay ka mid tahay bulshooyinka gobolka ee sida weyn uga faa'iidaysta dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ayaa waxaa isa soo tarayay eedaha ka dhanka ah xarumaha ay dadka soomaaliyeed leeyihiin ee carruurta lagu xanaaneeyo qaarkood kuwaasi oo lala xidhiiriyo inay musuqmaasuqaan lacagaha dowladdu ku bixiso adeegga bulshada waxaana taasi ay keentay in xarumaha qaar albaabada layskugu dhufto iyo in milkiilayaal dhowra sharciga lala tiigsado oo qaarkoodna ay dalka ka baxsadeen iyadoo eedihii ka dhanka ah aan weli go'aan laga gaarin tirada xarumaha carruurta lagu xanaaneeyo ee lagu yeero jalker senaris ay soomaalidu ku leeyihiin gobolka minnesota ayaa ah siddeetan iyo toddoba xarumood siday xaqiijisay wasaaradda arrimaha bulshada ee gobolka minnesota waxaana toddobaatan iyo lix ka mid ahi ay ku dhawaaqeen dhowaantan urur ay ku bahoobeen ururkan oo magaciisa loo soo gaabiyo m m c a ayaa waxaa guddoomiye u ah isaaq badawi isaaq oo kulankii daafurka ururka aan ku kulannay ayaa sheegay in ujeeddada aasaaska ururkoodu uu yahay inuu ilaaliyo danta xarumaha iyo sidii laftoodu ay u xaqiijin lahaayeen dhowrista sharciga waxa uuna qiray in eedaha musuqmaasuq ay milkiilayaasha xarumaha qaarkood ay wax ka jiraan balse dowladda gobolka lafteedana la moodo inay si uun u bartilmaameedsato soomaalida waxa weeyaan dowladdu waxyaabo yaryar oo simbala oo kuwa la mid ah ee dadka caddaanka ah ama ajaanibta kale iska leeyihiin ay sameeyaan oon oon la dabagelin laakiin soomaalida kooda uun la dabagalo moodid in la yaro taargadgareeyey taana waxaa keenaysaa problemka soomaalida ay iyagu sameeyeen oo ah ama dee dhammaantood odhan maayo way wada sameeyeen laakiin qaarkood ay sameeyaan oo ah inay masuq maasuq iyo waxay soo dhex geliyaan meesha ururka m m c a ayaa kulanka daafurkooda waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda arrimaha bulshada ee gobolka minnesota oo ururkan aqoonsatay waxaana ikraan yuusuf maxamed oo ka mid ah madaxda ururku ay sheegtay inay xil weyn iska saari doonaan siday sare ugu qaadi lahaayeen aqoonta dad kale xarumaha iyo milkiilayaashaba si looga baaqsado xarumo kale oo ruqsadaha shaqada lagala noqdo
horta hore tallaabooyinka ugu waaweyn aan rabno inaan qaadano waxa waaye dadka nafsadooda jaldkeerada furfuranaya inaan education tiro badana bixino soo waxbarashada iyo shuruucda ay qabaanba inaan aada u fahansiino oo dee iyakaba nafsadooda aada iskugu ilaaliyaan oona aysa imaaninba sabab loo xiro at the end of the dayna inaan ogaano sharcigana also santarada nafsadooda usheegno sharcida jabisiin nilama jirno xildhibaan ilhaan cumar oo ka mid ah golaha wakiilada ee gobolka minnesota oo daafurka ururka ay ku bahoobeen xarumaha xanaanada carruurta ee soomaalida ka hadlaysay ayaa tilmaantay awoodda ay leeyihiin dadka shaqada abuuray iyo qiimaha looga hayo golaha gudihiisa dadkiinaan soomaalida inta wada joogo oo dhaykeerada iska leh waxaad tihiin shaqo abuurayaal waxaad tihiin dadka la dhagaysto waxaad tihiin dadka aadkii aadka u muhiimsan oo aan u baahannahay aan u baahannahay inaan dhagaysano aan taageerno sidii dad badan kaleete aad shaqo u siisiin sidaad u ballaaratiin busineskiina uu weynaado statekan annaga faa'iidaa noogu jirto soo communitiga keliya maaha marka waan idinku dhiirigelinayaa go-aankan aad gaarteen in aad isku imaataan oo ururkan aad suubsataan haddii midnimadan ay bilaabeen xarumahan isu tagay aan dib looga noqon waxaa jaaliyaddu ay ku hanweyn tahay inay waddada u xaari doonto midaynta cuduudda bulshada oo baahi badan ay jaaliyaddu u qabto waxaase alxiraale aan weli laga jawaabina ka guulkeenista bilowga tallaabooyinka soo jiidashada leh ee soomaalida gobolkan looga bartay maxamuud mascade v o a minnesota
subax wanaagsan dhegaystayaal arooryo suban meel kasta oo aad naga maqlaysaan madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa maalintii labaad booqasho ku joogay israa'iil waxaana lagu wadaa in uu maalmahan inuu maanta booqasho ku tago magaalada la yidhaahdo beytlaxam ee dhulka falastiin waxaa warbixintan magaalada qaahira goordhoweyd ka soo diray wariyaha v o a xuseen saxnuuni madaxweynaha dowladda maraykanka donald trump oo maalintii labaad ku sugan dalkaasi israa'il ayaa booqday kiniisadda alkhiyaama ee ku taala magaalada barakaysan ee qudus sidoo kale madaxweyne donald trump iyo marwadiisa ayaa booqday derbiga buraaqa oo dadka yuhuudda ay ugu yeeraan derbiga ooya taasoo ka dhigaysa madaxweynihii ugu horreeyey ee dalka maraykanka oo xil haya oo booqda derbigaasi warbaahinta carabta ayaa xaqiijisay madaxweynaha dowladda maraykanka inuu maanta booqanayo magaalada beytlaxam ee dhulka reer falastiin si uu ula kulmo maxamuud cabbaas madaxweynaha maamulkiisa aan aqoonsiga haysan ee reer falastiin donald trump inkastoo uusan sheegin hindise cusub oo dib loogu soo celinayo wadahadalladii geedisocodka nabadda ee u dhexeeyey falastiin iyo israa'il haddana xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka ayaa warfideenka u sheegay inay suurtagal tahay qabso mida kulan saddex geysood ah oo ay wada yeelanayaan mas-uuliyiinta maraykanka israa'il iyo falastiin madaxweynaha dalka maraykanka oo shir jaraa'id ay wada qabteen ra-iisul wasaaraha xukuumadda israa'il ayaa sheegay in marnaba aan la aqbali karin in dowladda iiraan ay yeelato hubka wax gumaada ee nucleerka waxa uuna si adag u yidhi dowladda iiraan waa inay joojisaa hubka ay siiso maleeshiyada argagixisada dhinaca kale ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu ayaa xaqiijiyey in israa'il ay diyaar u tahay wadahadal iyo nabad waarta waa haddii ay carabtu aqoonsanayaan buu yidhi dowladda ay leeyihiin dadka yuhuudda ah benyamin netanyahu ayaa afka ku ballaariyey dowladda israa'il in horey heshiisyo nabad ah ay la gashay dowladaha masar iyo jordan islamarkaasina gacmaheeda ay u furan yihiin cid kasta oo doonaysa nabad ka dhacda bariga dhexe haddaba jacfar cabdilaahi xasan oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey inay jiraan fursado dowladda maraykanka dib ay ugu soo celin karto geedisocodka nabadda ee u dhexeeyey falastiin iyo israa'iil sida uu ku sheegay khudbadiisa markuu joogay israa'iil madaxweyne donald trump wuxuu sheegay inay jiraan fursado nabadeed oo ka dhex dhici kara israa'iil iyo falastiin sidaas darteed aqoon-yaano fara badan oo wadamada carabta arrintooda ka hadla waxay sheegayaan inay suurtagal tahay in madaxweynaha maraykanka donald trump uu dib usoo cusboonaysiin karo ee wadahadaladii joogsaday ee udhexeeya israa'iil iyo falastiin madaxweynaha dowladda maraykanka donald trump ayaa maalintii isniinta ka soo duulay dalkaasi sacuudi arabiya isagoo halkaasi kula kulmay madaxda in ka badan konton dowladood oo muslim ah kuwaasoo isku raacay inay u midoobaan la dagaalanka argagixisada hogaamiyaasha dowladaha carabta iyo islaamka oo sacuudi arabiya iyo masar ay uga horeeyaan ayaa ururka xamaasa ee reer falastiin u aqoonsaday inuu yahay urur argagixiso taasoo siyaabo kala duwan ay u arkaan shucuubta carabta iyo muslimka xuseen saxnuuni v o a kahira
mahadsaned xuseen saxnuuni mas-uuliyiinta iyo waxgaradka degmada mahadaaya ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegay in degmada iyo deegaano hoos yimaada ay ka jiraan dhibaatooyin dhinaca abaaraha ah warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheenna xuseen xasan dhaqane
xubno isugu jira maamulka degmada mahadaaya xildhibaano hirshabeelle ka mid ah iyo odayaal dhaqameed kulan yeeshay ayaa waxay gurmad deg deg ah ku dalbadeen in hay-adaha samafalku ay gaarsiiyaan dadka ku nool deegaanada ay ka midka yihiin dabeeley iyo caladeer oo dhowaan dhibaatooyin badan ay gaarsiiyeen abaarihii dalka ka jiray dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in ilaa afartii sano ee lasoo dhaafay aanu wax taageero ama mid horumarin ahba ka helin hay-adaha ka howlgala gobolka shabeellaha dhexe mid ka mid ah odayaasha deegaanka u warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in caruurta deegaanka aanu helin xitaa tallaalka cudurada faafa oo hay-adaha samafalku ay bixiyaan ayaamagaaba ma arag sida gurmadka abaaraha loo yimid hal xabanooma imaanin lacagii abaarlo qaybi waxnoo yimid male wax kaanu soo gaari male hadda tuuladan waxaa ka baxday boqol iyo konta qoysa hadda guurta
gudoomiye ku-xigeenka degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ismaaciil warsame faarax ayaa waxa uu sheegay in dhowr jeer ay hay-adaha samafalku codsiyo u direen laakiin aanu wax jawaab ah ka helin hay-adaha samafalka ee gobolka ka howlgala waxaan soo maray degmada caliteer hadda waxaan taaganahay dabayley waxaa ka jiro dhib degmada mahadaay ay la qabto weligeed hay-adaha hay-adaha way ka madax adeegeen in ay wax ka qabtaan xildhibaan geelle isaaq warsame oo ka mid ah xildhibaanadii deegaanka booqday ayaa waxa uu sheegay in deegaanada hoos yimaada degmada mahadaay uu amni buuxa uu ka jiro islamarkaana aanu garan karin sabab ay heedaha samafalku ku diidaan in deegaanadaasi ay ka howlgalaan waxaan rabnaa inaan beenino hadalkaan ah lama gey karo wax raashiine lama gey karo gargaar lama gey karo lama gey karo hay-adaha samafalka sida hadda aan aragso amasef iyo iyo iyo bisha cas ay meeshaan ku soo maray buurane buurana oo isku waraysan wuxuu yidhi ma tegi karno dabayley caladeer waxaan u sheegayaa anaa taagan oo hadda dabayley caladeer waayo meeshaan hay-adaha samafalka dadka masaakiinta oo biskutka qaajada hayso oo baaba'ay ha keenaan hay-aduhu waa been meeshaan waa la imaan karaa dadkan waa ujeediin duruufta iyo dhibaatada haysto waxa hay-adaha oo dhaqaalaha u keenana ma jiraan waxaan ka codsanayaa hay-adahu inay meeshaan anaa joogo waa nabadgelyo oo caladeer waa dabayley waa nabadgelyo anaa taagan wax shabaab oo jooga male waa been iyo naxli waxaasuna ha yimaadin ayaduu dadkaan ha u gargaaraan gobolka shabeellaha dhexe waxa uu ka mid yahay gobolladii ay saameeyeen abaarihii dalka ka jiray waxaana dad badan oo xoolihii ay dhaqanayeen ay dhaafeen ay dantu ku qasabtay inay ku biiraan xeryaha barakacayaasha ee gobolka banaadir xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane guud ahaana idaacaddii aroornimo ee saaka iyo caalamka in intaas kusoo gabagabaynaynaa waxaa inoo ballana haddii aad laydmo maanta saacaddu markay tahay kowda iyo barka inta ka horreysa waa anigoo ah cashe ibraahim nuur xasan nuur bakhaari iyo bashiir abikar oo dhammaan idin leh sidaas iyo nabadgelyo